halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan waa fiid khamiis ah sagaaliyolabaatanka bisha sebtembar laadakunxyotobanka idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya saare ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid a saraakiisha maraykanka oo beeniyey in maraykanku uu duqayn ku dilay ciidamada maamulka galmudug ka tirsan laakiin maamulka galmudug ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid khalad ah waxaanay maraykanka ka dalbadeen raaligelin iyo magdhow warsaxaafadeed iyo arrimaha uga hadlayno arrimahaas kuna dalbanayno in maaragtay naloo soo cadeeyo sababtay arrintan ku dhacday iyo balaas in maaragtay raaligelina laga bixiyo dadkaasna kiiska dadkii galeen lagula xisaabtamo magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii ciidanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay
waxaan kaloon idiin haynaa ciidamo soomaali iyo ajnabi isugu jira oo weerar ku qaaday xalay guri ku yaalla meel lixdan kilomitir u jirta magaalada kismaayo
kongareska dalka maraykanka oo hor istaagay cod diidmo ah oo madaxweyne obama ku diiday sharci oggolaanaya in weeraradii bishii sebtembar koob iyo tobankeedii lagu qaaday dalkan maraykanka lagu dacweyn karo dowladda sacuudiga waxaad kalood maqli doontaan dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa lagaga hadlay duqayntii diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen meel ku dhow magaalada gaalkacyo waxaa kaloo kulankaasi golaha wasiirada ee soomaaliya ay ku magacaabeen guddi wasiiro ah oo loo xil saaray baadhitaanka dhacdadaasi golaha wasiiradu waxay walaac ka muujiyeen sheegashada puntland ee duqayntaasi iyagoo ugu baaqay maamulada puntland iyo galmudug inay xiisada dejiyaan ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay in ka badan boqol kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii tareen kuwa rakaabka ah uu ku qallibmay magaalada hobeken ee gobolka new jersey ee dalkan maraykanka tareenka ayaa ku qallibmay meel boosteejo ah saakay xilliga shaqo kallahidda waxaana uu geystay khasaare aada u xoogan afhayeen u hadlay maamulka magaalada hobeken oo lagu magacaabo humaan meli ayaa u sheegay v o eda in tareenka uu in muddo ah jiitamayay xilligii uu shilka dhacayay howlaha tareenka ee magaalada hobeken ayaa la hakiyey masaafo dhan koob iyo toban kilomitir ilaa bannaanka magaalada new york shaqaalaha gurmadka ah ayaa goobta shilku ka dhaca jooga welina lama oga waxa sababay tareenka shilka ku dhacay maraykanka iyo ciraaq ayaa isku raacay qorshe ciidamo cusub oo dheeraada oo maraykana lagu geynayo dalkaasi ciidamadaasi oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayso lix boqol oo ciidan ah oo lagu dari doono ciidamada dhulka ku sugan amaba jooga dalkaasi ciraaq gaar ahaana kuwaasi oo loogu talagalay sidii loogala wareegi lahaa magaalada muusul kooxda isis sida uu ku dhawaaqay wasiirka difaaca maraykanka ash carrer wasiirka difaaca ee maraykanka mr carrer oo warfidiyeenada kula hadlayay gobolka new mexico ee dalkan maraykanka ayuu sheegay in ay dib u kordhinta askartaasi qayb ka tahay ololaha dardargelinta isbahaysiga si loo godoomiyo loona jebiyo kooxdaasi daacish ee hadda gacanta ku haysa maamulka magaaladaasi islamarkaana loo ballaariyo askarta ciidamada ee dhulka ka dagaalamaya si ay iskaga caabiyaan kooxdaasi isis sarkaal ka tirsan wasaaradda difaaca ee maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiyey tirada ciidamada maraykanka oo uu sheegay inay yihiin lix boqol iyo shan iyo toban askari taasi oo tirada askarta maraykanka ee loo ogol yahay inay gudaha ciraaq kula dagaalamaan daacish ay gaadhayso shan kun laba boqol iyo laba iyo lixdan askari
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington golaha wasiirada soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray duqeyn habeen hore ay ciidamada maraykanka ka geysteen meel ku dhow magaalada gaalkacyo halkaas oo ay la sheegay inay ku dhinteen tiro dad ah haddaba wararka ku saabsan shirka golaha wasiirada waxaa soo akhrisay inana soo koobaysa waryaheena zahre cabdi axmed kulankan ay yeesheen golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa looga hadlay duqaynta diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen meel ku dhow magaalada gaalkacyo war-saxaafadeed ka soo baxay kulanka golaha wasiirada ayaa lagu sheegay in cidda duqaynta diyaaradaha maraykanku ay ku dhaceen ay yihiin ciidamo ka tirsan maamulka galmudug waxayna dowladda maraykanka ka codsadeen inay sharaxaad dheeriya ka bixiso weerarkaasi golaha wasiirada ayaa sidoo kale walaac waxa ay ka muujiyeen sheegashada puntland ee duqayntaasi iyagoo ugu baaqay maamulada puntland iyo galmudug inay xiisada dejiyaan golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa guddi u magacaabay inay dhacdadaasi baaritaan kusoo sameeyaan v o e da ayaa marar kala duwan waxay isku dayday inay hesho mas-uuliyiinta puntland hase yeeshee nooma suuro gelin waxaana wakaalada wararka ee royters ay dhinaca kale baahisay in sarkaal ka tirsan booliiska puntland uu u sheegay in weerarka duqaynta ah ay ku dhinteen in ka badan toban qof oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaasoo qorsheynaya inay weerar kusoo qaadaan ciidamada soomaaliya iyo ciidamo wehlinaya oo maraykana waxaa kaloo warbaahinta gudaha ee dhinaca maamulka puntland ay soo xigteen in lagu magacaabo cabdinaasir bedel khalaf jaamac oo ah agaasimo ay ku sheegeen wasaaradda warfaafinta ee puntland ee gobolka mudug kaasoo sheegay in weerarkaasi lagu beegsaday madax iyo ciidamo ka tirsan ururka al-shabaab oo halkaasi deganaa
warbixintii ay zahre cabdi axmed inooga diyaarisay warka ka soo baxay golaha wasiirada soomaaliya dhinaca kalena afhayeen u hadlay waaxda gaashaandhigga maraykanka ee bentagonka cabtain jeff davis ayaa shir jaraa-id oo shalayto qabtay waxa uu kaga hadlay duqayntaasi ciidamada maraykanku ay ka geysteen qaybo ka mida gobolka mudug iyo weliba gobolka kale ee jubbada hoose ee dalka soomaaliya halkaasi oo ay sheegeen in ay ku beegsadeen xubno ka tirsan ururka al-shabaab jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobaya warbixintan kabtain jeff davis ayaa waxa uu sheegay in weeraro ka kala dhacay magaalooyinka kismaayo iyo gaalkacyo maalmihii arbacada iyo isniintii ay ku beegsadeen kooxo ka tirsan ururka al-shabaab waxa uu tilmaamay in magaalada gaalkacyo ay ka war heleen in koox ka tirsan ururka al-shabaab ku samaynayeen waxyaabaha qarxa islamar ahaantaasina iyagoo taasi ka duulaya ay sidoo kale weerar ku soo qaadeen ciidamo soomaaliyeed ee lataliyaal maraykan ah hase yeeshee iskacabin ay sameeyeen ciidamadaasi sida uu kabtain jeff davis sheegay ay ku beegsadeen koox ka tirsan al-shabaab magaalada gaalkacyo halkaasina ay ku dileen sagaal ka tirsan ururka al-shabaab We have a, a small number of U.S. personnel in Somalia that are supporting uh, both the government of Somalia and AMISOM, waxaa soomaaliya noo jooga tiro yar oo ciidamo maraykan ah oo ka taageeraya dowladda soomaaliya iyo amsom dadaalkooda dagaalka ka dhankay al-shabaab oo ah garabka alqaacida ee dunida halkaasi u jooga waxaa jiray laba kiisoo toddobaadkii tegay dhacay oo aanu qaadnay weeraro isdifaacidda waxaana jirtay in ciidamo maraykan oo ay la socdeen kuwo soomaaliya oo dhulka howlgallo ka samaynayay ay soo weerareen kooxda al-shabaab waxaana ay sameeyeen isdifaacid iyagoo weeraray ilihii kooxaasi ay ka imaanayeen mid wuxuu ahaa sebtembar lix labaatankeedii oo kismaayo soomaaliya oo dhinaca koonfureed ah
The other on September 28th, uh, which was, uh, I guess, overnight here. Um, that was in Galkayo, which is up in Puntland, on the sort of central uh, part of Somalia. Um, was uh, this was a Somali-led counterterrorism
midka kalena siddeed labaatankii sebtembar halkaas waxay ahayd gaalkacyo puntland ee bartamaha soomaaliya waxaan kaga sheegi karaa wuxuu ahaa howlgal ay soomaalida horboodayso ee ka dhan ah argagixisada si looga hortago kooxda al-shabaab oo samaynaysay waxyaabaha qarxa markii ay taasi samaynayeenna koox hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ayaa soo weerartay ciidamada soomaaliyeed iyo la taliyayaasha maraykanka kuwaasoo halisgeliyey nabadgelyadooda waxayna ciidamada soomaaliyeed ku warceliyeen xabado iyo inay isdifaacaan maraykankuna wuxuu ku jawaabay duqaymo si ay u baabi'iyaan halisaha halkaas waxaa lagu dilay sagaal ka mida maleeshiyaadka cadowga waxaa naga go-an inaan asxaabteenna ka caawinno baabi'inta argagixisnimada oo aan horumarina nabadgelyada gobolka argagixisada rabshadaha wata waxay halis ku yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka
soomaaliya
jamaal axmed cusmaan ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi halka aad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haddaba maamulka galmudug ayaa maanta magaalada cadaado ka sheegay in weerarka maraykankula beegsaday ciidankooda uu khalad ahaa islamarkaana ay dalbanayaan magdhow iyo jawaab cad uu ka bixiyo maraykanka arrintaasi madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa waraysi uu siiyey v o e da ku sheegay inay iyaga iyo maraykanku ka wada hadleen arrintan waxaanu mar kale uu ku celiyey eedayn uu maamulkiisu uu u jeedayey puntland oo uu ku eedeeyey in puntland ay weerarkaasi soo abaabushay maxamed colaad xasan ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug telefoonka cadaado ku wareystay
runtii waxaan maaragtay aad iyo aad nahay dhacdadii meesha ka dhacday in si kale loo dhigo ama si kale loo sheego dhacdadii meesha ka dhacday waxay ahayd sida aan la socono ama ka warqabno ama aan shalayba wasiirkeena amniga uu sheegayba ciidamo galmudug leeyahay oo jooga maaragtay deegaanadaas kana tegay runtii gaalkacyo wakti qaarkood wakti maaragtay aan ka fogeyn waktiga la qarxanayo ka hor oo maaragtay galabnimadii ka baxay magaalada una tegi maaragtay baraago meesha ku yaalla iyo xeryahooda inay tagaan oo maaragtay dadka maaragtay meelaha degan reebaadiyaha waxaas ay u tagaan saldhigoodana oo meesha ku yaalla ciidanka ay ku noqdeen in markaas maaragtay halkaas habeenbarki ayadoo la joogo goor maaragtay tobanka saacadoodnimo ilaa sagaalka saacadoodnimo inta udhexaysa ah weerar lagu soo qaaday ciidamo kusoo qaadeen kadibna baabuurtaas baabuur ka mida maaragtay uu cararay midna meeshii lagu lagu qabsaday kii cararayna maaragtay intii gantaar lagu riday markaas lagu duqeeyey gantaarki oo maaragtay halkaasna ay ku dhinteen saddex iyo toban kamida ciidamada galmudug toddoba kamidana ay ku dhaawacmeen marka runtii dhacdada dhacday saasay u dhacday waana ka xunnahay inay saas maaragtay wax u dhacaan sida aan dareemeynina waa information qalad ah oo maaragtay ciidamada maraykanka la siiyey kana yimid maaragtay dhinaca kale ee dowladda deegaanka nala dariska nala ah oo runtii annaga walaaltinimo badan u heyna laakiin mar walba amoodiisa dhacdeen soo noqnoqda inay soo celcelinayaan waxaad eedeyseen puntland ood ku eedeyseen inay idinku soo hogaamisay ciidamada maraykanka oo weerarkan ay ka dambeysay waxaan ogsoonnahay in ciidamada soomaalida ee la howlgala ciidamada maraykanka ama ha joogaano puntland ama ha joogaano kismaayo ama meel kale waxay inta badan howlgalladooda u fuliyaan iyadoo aan dad badan lagala tashan laga yaabo markaa in howlgalku ku kooban yahay labadooda saraakiisha labada ciidan maxaa caddeynood u haysaan in maamulka puntland uu arrintan wax ka ogaa runtii waxaad dareemi kartaa inuu maaragtay si cad afyeenka u hadlay ciidamada militariga oo u sheegay inay taakuleynayeen ama maaragtay muxuu ahaa ay taageerayeen ciidamo soomaaliyeed oo maaragtay iyo tababarayaal dad ayaga u ahaa oo lasoo hojoomay marka waxaad dareemi kartaa ciidamada soomaaliyeed oo ay ka hadlayaan inay yihiin ciidamada puntland oo ayaga la shaqeeya dareemi kartaa kulebana xogta waxa siiyey iyo maarata waxa u sheegayna mar walba waxaad dareemi kartaa de inay halkaas ay ka imaanayso marka annaga runtii dahma naga saarna sababto ah uu sheegay maarata afyeenku informationka maarata la siiyey inay tahay information oo ku difaacayo taa maxoogo oo maarata mar walba helaaye marka meelaha ay ka helaayeen kulleyba dee dhinac ka mida dhinacyo somaalidin yaa muuqata shilka markuu dhacay kadib ilaa iyo iminka wax idinla soo xiriiray oo ama dhinaca puntland ah ama dhinaca maraykanka ah oo arrintan idinkala soo xiriira ma jiraan runtii dhinaca puntland waxa nagala soo xiriiray dad ashkhaas ah oo a jiraan laakiin ninka dowlad ahaan maya laakiin dhinaca maraykanka madaxweynaha waxay is arkeen safiir ku-xigeenka maraykanka isku arkeen magaalada muqdisho ayna ka wada hadleen arrintan uuna ballan qaaday maaragtay inuu jawaab cad naga soo siin doono markii soo cadaato baaritaanka waxaa jiro dhinaca iyagana maaragtay muxuu ahaa aniga ruuxaygana maaragtay safiirka maraykanka oo jooga washington markaas ayadaa ku sugnaa oo fil socday dad la socday asagii waa la hadalnay waa gaarsiinay cabashada midhibkeena marka waan rajooneynaa in maaragtay jawaab cad sida dhaqsaha badan ay naga soo siiyaan runtiina waa maantana runtii waxaan qabanay war-saxaafadeed iyo arrimaha uga hadlayna arrimahaas kuna dalbanayno in maaragtay naloo soo cadeeyo saasii arrintan ku dhacday iyo balaas in maaragtay raaligelina laga bixiyo dadkaasna kiiska dadkii galeen lagula xisaabtamo magdhowna maaragtay laga siiyo dadkii ciidanka ahaa ama shacabka ahaa oo meesha ku dhintay waxaad moodaa in meelaha ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanka ay ka fulinayeen howlgallo looga soo horjeeday al-shabaab oo horey gaalkacyo mar ay u tageen oo ciidamada bays ama saldhig ay ku samaysteen howlgalladaa socda oo dhan oo shabaabka lagula dirirayo ma waxay ahaayeen kuwo aan lagala tashan galmudug sida hadalkaa udhigayso maya runtii hadda ka hor waxaa jirtay gaalkacyo aan la socotaa noorad iyo saudi u qaybsantaa annaga socodkaan maamulnaa hadda ka hor oo ciidamada commandos iyo maraykanka oo socdo howlgalay ka fuliyeen waxay badi ka qabteen ajaaniba maaragtay waqooyiga sidoo kale howlgalyo ka fuliyeen waxay soo degeen airboort galkaayo oo dhinaca puntland maamusho waxaas dhan waan la soconay waana ka wareynay waana waana la soconay waana la kulanay mar walbana shaqooyinka ay qabanayaan oo noocaas oo kalea way nala wadaagayeen laakiin tan siday ku dhacday waa midda aan runtii aada ula yaabanahay midda kale waxaa ku cadaynaynaa saa la socotaba galmudug al-shabaab way la dagaashaa wayna la dagaashay deegaanka hadda waxa laga keliyay saddex boqol kilomitr ka dheer ay u jiraan al-shabaab baabuur shabaab leeyahayna intaas intuu soo socdo meeshaas ma imaan karo mana yeeli karo hadda kahor haddii imaanayaan markii puntland iyo annagana soo weerarayeen duumiyay ku mareen badda dhexdeeda hadday baabuur kusoo mari karaan baabuurtooda kusoo mari lahaayeen marka taa waxaa ku cadaynaya shabaab dhulkaan ma mari karo mana joogo baabuur leeyihiina ma timaado gaadiidkan waxay ahayn gaadiid galmudug runtii oo meeshaas joogay warar kaleo naga soo gaaraya gobolka waxay sheegayaan in dhacada markay dhacday kadib inkastoo aad dalbanaysaan in jawaab laga bixiyo haddana dhaqdhaqaaq iyo xiisada uu ka abuura gobolka oo ciidamo aad urursanaysaan oo dhinaca kalena ciidamo ay soo dhigeen xuduudaha aada wadaagtaan magaalada gaalkacyo wararkaa maxaa ka jira may runtii haba yaraatee wax oo hadda dhaqdhaqaaq oo weyn ma jira laakiin shacabku waa kacsan yahay shacabka waxaa haya in weyn sababta waxayna waxay tahay dee dad masaakiina oo intii la laayay haddana lagu sheegayo shabaab ama maarata cadowgoodii lagu tilmaamayo waa arrin aada nasiib darro ah marka shacabka taas ku tiiraansan yahay banaanbaxyay sameynayaan maanta way sameeyeen shalay way sameeyeen kaasna waxay ku tusayaan banaanbaxyo nabadeed waayo waxayna ku tusayaan shacabka maaragtay dhibka haysta iyo arrintaas iyo in ayagoo raba jawaabi laga siiyo waan rajeyneynaa in maaragtay ama dalbanaynaa in cududaar buuxa arrintaas laga bixiyo iyo magdhow dowladda maraykankana waxaan ka rajeyneynaa inay arrintaas dib u feerin doonto oona uga oo maaragtay kana garaabi doonto hadduu ilaa yahay
madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi oo u warramaya waryaheena maxamed colaad xasan
saddex ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa la sheegay inay dhinteen shan kalena ay dhaawacmeen kadib weerar xalay ciidamo gaar ah oo soomaaliya iyo kuwa ajanabihi ay ku qaadeen guri ku yaala deegaanka golashumbi oo lixdan kilomitir u jira magaalada kismaayo weli ma cadda in ragga weerarkaasi ku geeriyooday ay mas-uuliyiin yihiin iyo inay kale warbixintan kooban waxaa nairobi nooga soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed wararka ka imaanaya deegaanka goloshimbi oo lixdan kilomitir dhanka galbeed uga began magaalada kismaayo ayaa sheegaya in xalay sakdi dhexe ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya oo ay weheliyaan ciidamo ajanabi ah ay weerar qorshaysan ku qaadeen guri ku yaala deegaankaasi halkaasoo saldhig ay ku lahaayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab ciidamada ajanabiga ah ee la socday ciidamada dowladda soomaaliya ee weerarka fuliyey ayaa loo badinayaa inay yihiin ciidamo maraykan ah waxaana ciidamada howlgalka fuliyey oo watay diyaarado dagaal ay ku duldegeen guriga la weeraray halkaasoo markii dambe uu ka dhacay dagaal socday ku dhowaad afartan daqiiqo sidaasna waxaa laantan afka soomaaliga ee v o a u xaqiijiyey dadka deegaanka oo ka gaabsaday inaan codkooda ka dubno dadka deegaanka goloshimbi ayaa sidoo kale v o a u xaqiijiyey inay arkeen meydadka saddex ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab dhaawaca shan kale iyo sidoo kale burburka gurigii la weeraray ee ay markii hore ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ciidamada howlgalka fuliyey ayaa lagu soo waramayaa inay iskacaabin ay kala kulmeen maleeshiyaadkii ku sugnaa guriga bartilmaameedka ah ciidamada gaarka ee dowladda soomaaliya oo taageero ka helaya saraakiil iyo askar maraykan ah ayaa inta badan howlgallo ku bartilmaameysada saldhigyada iyo magaalooyinka ay maamulaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab habeenkii isniinta ee lix iyo labaatankii bishan ayay ahayd markii isla ciidamadan ay weerar qorshaysan ku qaadeen deegaanka kaamjaroon oo toddobaatan kilomitir dhanka galbeed oga beegan magaalada kismaayo halkaasoo ay ku dileen sarkaal sare oo ka tirsan al-shabaab iyo sidoo kale maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab khadar maxamuud xareed v o a nairobi
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imanaysa washington qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey dib u dhaca doorashooyinka soomaaliya ee la filayay inay dhowaan dhacaan waxaana ay taasi sabab uga dhigeen inay jiraan waxyaabo badan oo qabyo ah oo maamulada gobolada qaarkood ah iyo sida la iskula meel dhigayo hanaanka qaybsiga aqalka sare wariyaha v o eda zaynab abuukar maxamed ayaa la kulantay qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka warbixintan ayayna noo soo dirtay dib u dhaca ku yimid taariikhda hore loogu asteeyay doorashada waddanka ee hay-adaha iyo madaxda dalka markii labaad ayaa ah arrin hadalhaynteeda ay ku xoogan tahay qeybaha bulshada inkastoo guddiga doorashooyinka dadban ay ku sheegeen duruufo jira kuwaas oo u baahan in xal wadajir ah laga gaaro nimankan siyaasiyiinta ah cilad bay leeyihin ciladooda waxa weeye waxay u jeedaan inayan hagaagayn ayay waxay rabaan beesha caalamka inay idaacad beana ka gadaan iyagoo u jeedan waxba hagaagayn bay maalin waxay leeyihiin doorashadu waa qabsoomaysaa laba kun iyo lix iyo toban xilligii loogu dhacay way qabsoomaysaa wax walbana waa diyaarinaynaa way ogyihiin inayan diyaarina karin waxna u diyaarsanayn horena waxaan loo dhaqaajin waqti la qaban lahaa la qaban octoobar maahana february bay tegi doontaa iyo mars iyo abril sababtu waxa weeye waxaa laysu sheegayan hal xaba run kama aha hadday odhan lahay waxba qaban weyne doorasho ma qabsoomi karto saan iyo saanaan garanay waxay ka baqayaan in macnaha meel kale dharbaax uga timaado marka guddigan waxaa loo dhiibay waa samuus afargeesa marka maalinba baal bay ka jarayaan maqasita u qaataan birna laba baaloo kale kasi jari doonaan saan isleeyahay xildhibaan cabdilatiif muuse sanyare oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa muujiyey mar kale inaanay doorashada wakhtigii loogu talagalay aanay ku dhici karin sababo ku aadan caqabado isugu jira mid siyaasadeed amni maamulada miisaaniyadda iyo odayaasha oo aan weli soo dhammaystirin liiska ergooyinka in marka waxaana jirayaan waa la ogaa waxaa jira caqabadaad badan baa jira iyadoo ayan dhammaystirnayn dowlad goboleedyadii waa caqabadaad ka mid tahay somalilan oo kale oo iyaguna xubno badan oo afartan iyo samti a lahaa iyaga laftoodu waa og tahay oo meel ay ku salaysan yihiin ilaa hadda ma jirto oo dadkoodii maxamar baa loo dhigaa ma meel kalea la geeyaa lama hayo arrintii hiiraan iyo shabeelle waad arkaysa caqabadaad baa ka taagan aqalkii sare laftiisii muramaadkiisii weli ma xalismin oo meel ma fariisan boqolaal beesha caalamka lafteeda oo aan hor socod soomaaliya ku wadin oo dhaqaalihii laga rabay maalinba taati ka samaynaysaa way jirtaa sidoo kale xildhibaan maxamed cumar maxamuud ayaa qaba in loo baahan yahay in xal waara laga gaaro caqabadaha ku horgudboon habsami u socodka howlaha doorashooyinka dalka oo ay ugu weyn tahay arinta aqalka sare ee xubnaha gobolada waqooyi ee dhismaha maamulka hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa ugu soo horey sida jadwalka ku qoray aqalka sare ee ugu soo horey aqalka sare haddii jubbaland ay diyaar tahay tusaale ahaan oo koonfur galbeed ay diyaar tahay puntland diyaar tahay oo mataqaana hiiraan iyo shabeellada dhexe ay diyaar yihiin oo haddaba howlihii lagu jiro diyaar yihiin oo galmudug ay diyaar tahay haddaan somalilan diyaarhayn aqalkaa sare sidee arrintiisa loo xallinaa marka waxaana sharcigu qorayaa madaxweynaha waxaa dooranaya si wadajir u dooranaya aqalka sare iyo aqalka hoose haddii intaasoo dhan ay diyaariya lakiin somalilan ay ka maqan tahay waxaa laleeyahay waa ka kaaftoomi karna maa laleeyahay waa maya taas marka waxay u baahan tahay arrintaas marka in madasha oo wadatashi madasha hogaanka qaran inay arrintaas xalli ka gaarto waa markii labaad oo la shaaciyo in doorashada dib u dhac uu ku yimid ayadoo taariikhdii hore ee jadwalka doorashada lasoo bandhigay uu isbedel ku keenay xildhibaan siciid maxamed maxamuud xayd ayaa sheegay in dib u dhacyada joogtada ah uu muujinayo sida madaxda madasha aanay isku ujeedo u ahayn islamarkaana guddiga uusan uga madax banaanayn hirgelinta doorashooyinka waxaad moodaa dibudhacyadu inay tahay caqabado farsamaysan siyaasadeed farsamo siyaasadeed oo ay hortaagan tahay ayay dibdhacyada ugu dhacayaan iyadoona farsamo siyaasadeedkaas aan la xalin waxay noqonaysaa inuu had jeer dib u dhaco taasoo ay ka mid tahay mataqaana go-aamada hal jeer madasha ka soo baxo oo aan go-aamo aan ku wada qanacsaneen madaxda madasha loo idmaday inta cadsadbursi iyo wax iskariixid socotana waxaa weye dhib soomaali u taagan ayay ahaanaysaa waxay ku fiican tahay baasho si aan ku siiyo ay siyaasadda ku wacan tahay yacni waxaad moodaa inay si guddiga door si ayna u madax banaaneen ayaad moodaa maxamed maxamuud guuleed gacma dheere oo xilal kala duwan kasoo qabtay dowladii kumeel gaarka ahayd ayaa sheegay in dib u dhacyada doorashada xilligan ay keentay walaacii shaki laga qabi karo qorshaha doorashada walow dadaalo xoogan ay guddigu wadaan waxaan u arkaa in aanay ahayn sidii la doonahayo oo loogu talagalay in doorashadu ay noqoto oo muuqda oo shafaafa oo transparency ah oo shacbigu ay sugahayeen inaanay maaragtay bedel inaanay muuqan inay soo socoto shaki badan baa ka muuqda dibudhacan iyo waxaan loo shaki badan buu muujinaya sababtana waxaa weeye maxaa la yidhaahdaa marba haddii dowladdii maaragtay rasmiga ahayd ee waqtigeedii uu dhammaaday ma ahayna ilaa dibudhacaas in la sameeyo waqtigeeda in lagu dhameeyo ahayd haddii mar masana lagu dhameyn waayo mar dib loo dhigay in mar labaad lagu dhigo ma ahayn kalsoonidii shacabka iyo dadkii maaragtay doonahayo dhan waa waxaad moodaa inay sii yaraanayso international communitygiina mowqifkooda uu negative kasoo baxay oo ay u arkaan laftooda sida ay sheegeen ama muujiyaanba in aan meesha daacadnimo kasoo socon bay u arkaan si kastoo ay ahaato dib u dhaca ku yimid xilligii loo asteeyay doorashada in ay dalka ka dhacdo ayay dadkoo dariso siyaasada soomaaliya u arkaan loolanka u dhexeeya madaxda madasha qaranka oo danahooda siyaasada isku horyimid maadaama qaarkood ay yihiin musharaxiin madaxweyne saynab abukar maxamed v o a muqdisho
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington haatanna bal aynu ku wada nasanno dhinacii heesaha codka fanaanada xaawakiin
VOA.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a mardhow waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo wargeysyada iyo qodobo kale balse marka hore aan mar kale idiin dul marno qodobadii wararka ugu doorka roona
kulan ay yeesheen golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa lagaga hadlay duqayntii diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen meel u dhow magaalada gaalkacyo waxaa kulankaasi golaha wasiirada ee soomaaliya ay ku magacaabeen guddi wasiire ah oo soo baari doona dhacdadaasi sidii ay u dhacday golaha wasiiradu waxaa kaloo ay sheegeen inay walaac ka muujinayaan sheegashada puntland ee duqayntaasi iyagoo uu ugu baaqay maamulka puntland iyo welibana galmudug inay xiisada dejiyaan
inta la xaqiijiyey laba dumar ah ayaa maanta ku dhintay qarax ka dhacay suuq ku yaala degmada kaaraan ee magaalada muqdisho goobjoogayaal ayaa v o eeda u sheegay in qaraxa oo ahaa miino lagu aasay meel u dhow bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya dhanka kale dhowr hubiyayaal ah ayaa maanta barqadii ku dhacay xaafado ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir lama sheegin wax khasaare ah oo ay sababeen al-shabaab ayaa sheegtay in hubiyayaashaasi ay iyagu ku tuureen xerada xalane ee magaalada muqdisho maraykanka iyo ciraaq ayaa isku raacay qorshe ciidamo dheeraada maraykanka uu ku geyn doono dalkaasi ciraaq ciidamadaasi oo tiradooda lagu qiyaasay lix boqol ayaa loo diri doonaa si ay ula dagaalamaan kooxdaasi isis islamarkaana loo suurtogeliyo in dib loola wareego magaalada muusul oo kooxdaasi isis ay gacanta ku hayaan sidaasina waxaa ku dhawaaqay wasiirka difaaca ee dalkan maraykanka ash karar ash karar waxa uu la hadlayay warbaahinta isagoo ku sugan gobolka new mexico ee dalkan maraykanka waxaana uu sheegay in dibu kordhinta askartaasi ay qeyb ka tahay ololaha dardargelinta isbahaysiga ee la doonayo in lagu go-doomiyo lana jebiyo kooxdaasi daacish sarkaal kale oo ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka ayaa tirada ciidamadaasi gaadhsiiyey ilaa lix boqol iyo shan iyo toban askari taasi oo la sheegay in tirada maraykanku uu ogol yahay in loo diro gudaha dalka ciraaq ay gaadhayso
ugu yaraan hal ruux ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay in ka badan boqol kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii tareen kuwa rakaabka ah uu ku qalibmay magaalada hobakeen ee gobolka new jersey ee dalkan maraykanka tareenka ayaa ku qalibmay meel boosteejo ah saakii xilliga shaqokalahidda waxaana uu geystay khasaare aad u xoogan howlaha tareenka ee magaalada hobakeen ayaa la hakiyey masaafo dhan koob iyo toban kilomitir ilaa iyo bannaanka magaalada new york shaqaalaha gurmadka ah ayaa goobta shilku ka dhacay jooga welina lama sheegin waxa sababay shilka tareenka
halkaasi aad dhegaystayaal wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey ismaaciil xuseen farjar
kulanti waxaan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteennii dooda gaaban oo aynu ku eegayno dood la xidhiidha arrimaha tahriibka dhallinyarada tahriibaysa ayaa qaarkood waxay ku doodaan in sababaha ugu wacan in ay waddammada dibadda u safraan in ay tahay iyada oo mudnaan la siiyo dadka qurbaha ka soo laabta ee haysta baasaboorrada waddammada ajnebiga islamarkaana dadkaasi ay helaan fursado ka badan kuwa ay helaan dhallinyarada dalka wax ku baratay halka dadka ka soo laabta waddammada qurbuhuna ay leeyihiin dhallinyarada dibadda u tahriibaysaa ma oggola in ay shaqaystaan islamarkaana dalka waxa yaalla shaqooyin tiro badan haddaba dooddeenna maanta waxa igala qaybgelaya maxamed cabbaas sheekh oo ku sugan dalka masar islamarkaana ah arday halkaas wax ka barta iyo yaasiin yuusuf cabdulaahi oo ah ganacsade ku sugan magaalada hargeysa islamarkaana soo maray dalal kala duwan oo caalamka ah marka hore aan ku horreeyo maxamed cabbaas sheekh oo ah arday ku sugan dalka masar waxaa sababaha ugu waaweyn oo qofka dhalinyarada ah maaragtay tahriibinada soomaaliga ah waxawaaye isagoo aanan maaragtay isan u muuqanin wax weyn oo maaragtay mustaqbal waxyaabaha ugu waxaana ugu sii darsantay ayadiioo qofkii markuu soo dhoofo oo basaboor ama sharci iyo wax la yimaado wadankii oo prioritiga ugu badan oo gudaha wadanka leeyahay wax walba loo fududeynayo oo maaragtay marka taas waay sababta ugu weyn oo qofka soomaaliga ah oo maaragtay ku qasbayo inuu noloshii noloshiisii oo xawala ah sameeyo inuu tallaabo maaragtay badaha mediterraneanka suu sharci usoo helo waan garta waan ku iman doonaa n waxaan u tegi doonaa yaasiin oo hargeysa ku sugan n yaasiin ma kula tahay waxyaabaha dhallinyaradu tahriibiya inay ka mid tahay iyadoo mudnaan la siinayo qurba joogta بسم الله الرحمن الرحيم اسماعيل يا محمد بسود سلامتين نيو تا وصل يا انا runtii waxyaabaha ugu muhiimsan ee horta waxa weeyaan horta asaaqad hadii la yiraahdo asaaqad baan asaaqada waa ta koowaad ee ilaahay maalintii uu ku abuuray ee caloosha weydaa geliyay waa tala asaaqadaadii la qoray marka waxay u baahan tahay asaaqadaas in loo shaqaysto kuma xidhna meel iyo baasboorna kuma xidhna maxaa xaydaya horta taaliga lakaanaa muhiima talabaad ninka doonaya inuu u tahriibo ay leeyahay maxaa hayday waxaan tagay waxaasoo dhan goormeen inaan baasboort ka helo yaa damaanad qaadaya baasboortkaas inaad wixii aad doonaysa inaad ku heshiisay deewadu heli tahay rominku waa socotbata inaad cidda damaan qaadaysaa ayna jirin marka qoyska tahay waxa weeya war niyow waddanka haddii la aamino meeshaas weli oad joogtay haddaad aamintid ood ku fikirtid ood karaadid wax ka qabso waad ka qabsan kartaa runtii asaaqaduna waxa muhiim uun inaad loo ordo ood u fikirtid oo u ordo inbaad muhiim antaasaan la yaro waan gartay maxamedow yaa damaanad qaadaya haddiibaad xitaa qurba joog noqotid inaad helaysid fursado sida uu yaasiin su-aasha in hordhigo kale runtii qofka soomaaliga oo tahriibayo oo ka maqan baasboorkaas damaanada asaga ou haystaa waxay tahay hadduu ilaahay sama geeyo haddii ilaahay uu sama geeyo hadduu helo qofka sharciga asaga markaas laba mid una noqonay inuu maaragtay wadankii uu joogo oo sharciga ka qaatay oo wadan oo ka faa'iidaysto u noqdo oo ku shaqaysto haddii dan iyo ay ka gasho wadankii iyo maaragtay iyo iyo dalkiina inay maaragtay oo oo noqonayo qof wax walba loo fududeeyo oo oo maaragtay la siiyo maaragtay muhiimadda koowaad waxaa aragnaa dadka soomaalida ah oo qurbaha ka yimaado oo aanan maaragtay aan indhaha laga aan laga qabsan karin waxaa kamid ah qofka soomaaliga oo dibadda ka yimaado in soomaaliya markuu yimaado wax walba loo fududeeyo hadday noqoto ganacsi hadday noqoto aaminid hadday noqoto inuu hay-adihii institutionka dowladda oo ka qayb ka noqdo hadday noqoto ganacsiga privateka ah ma fahantay marka qofka soomaaliga ah waa u muhiim inuu helo documenti maaragtay oo oo soo qaato oo yimaado ilaa in dalka gudaha inta wax laga saxo oo markaas qofka soomaaliga aamino in documentigiisa soomaaliga wax walba waan gartay waan gartay ereybaad ka dhawaasoo ah in fursado badan loo sahlo waxaad soo hadal qaaday ereyga ganacsiga in dhinaca laftigiisa ay uga fara dhuudhuubnaadaan dadkii hore dalka joogay inkastaan qurba joog aanu ahayn dee ma garanaysaa haddana yaasiin laftigiisa wada meelo badan buu soo maray haatanna hargeysu ku noqdo ganacsi ka furtay yaasiinow ganacsiga laftigiisa farta ma lagu godi karaa ma la odhan karaa fursado ka badan baa heshaan kan qofka dalka joogaa inuu helo ay ahayd walaal horta kaa odhanayo kaba soo qaado inaad baasaboortkii soo qaadatay ba qofki waxay ku xidhan tahay baasaboortka soo qaadatay macnihiisu maaha isagaa ku shaqaynaya qofku awoodiisii kartidiisii baa uu ku shaqaysanayay marka hadduuna awoodii kartibaa lahayn markiisi horeba baasaboor yaroo soo qaadataa muxuu tarayaa eeg imise qof oo allaha masalaha baasaboor soo qaatay baa waddankii kusoo noqday meesha doonaa kusoo noqday maxaa iska leeyahay afarta qofka wax samaynaya waa qof markii horeba karti ilaahay u geliyay markii horeba markaas meesha waxaa la isku dhaafay maha baasboor maha wax kale waa karti haddaad karti leedahay meesha aad doontin tagoo waxbaad ka samaynay adiga haddaan su-aalku weydiiyo meelo kala duwan baad soo martay haatanna hargeysaad kusoo noqoto fursado ganacsi baad samaysay inna ma jirtaa wax ay kuu tartay ama mudnaan lagaa siiyey dadka kale si aad fursad ganacsi u samaysid meede horta mudnaan gaaro layidhi yaasibaa meel buu ka yimid oo diyaaradda soo degee wax siiya layma odhan runtii cid layidhi wax siiyana lamaan aragano runtii oo baasaboorka ay ay sitaan way dhacdaa in dadku dadka jecel iyo doofaan ee hanibe ee ideedka ninka qurbaha ka yimid ay jeclaadaan oo dhacdaan wareystaan oo dhacdaa taasi laakiin dadka caadige waxba ninkaan garanaysa nin soo maxaa runtii soo maxaa soo werwareegay oo wax soo waayay wadanka kusaan ku arkay runtii laakiin wadanka wadanka soogadi dadka aaminaan ka hadla laakiin ninka qurba qurbaha jecele doonayna baxo ee aaminsan inuu qurba wax kusoo noqon karayo kusoo noqon karayo waa ninka qofka kubaraysanaya warkaas laakiin muhiimaddu waxa weeyaan maxaa hayday kartidaada aad leedahay ee ilaahay ku deliyin baa muhiima mid kalena ku jirto de soomaalida sila maalmahii balisax nin dhal arag daayala oo waa u baahan tahay inaad wax soo yar aragtid macna maaha inaad baasboor anad basbuurajilin ma jito baasboor kala kala jitaa meelo badan oo soo maray macnaha ma aha macnaha soo maraya kuma baanayo odhan maayo waan kaga fiicanay laakiin experience bay is noqotay haa inaan waxdo laakiin maanta adigo hargeysa ka bixin amba meesha jidda ka bixin ayaa aqoontaas iyo Wank.
experience aad yeelan kartaa waayo maanta internet internet baa jiro oo adduunka waaba global mountain informationka waxaa laga yaaba ninka soomaaliya waxaan arkay meelo fara badan oo aan tegay dadka waddankaa tegay inaan information ninka hargeysa jooga aan hayn ya oo run ayaa waddanka ay ay ay aad iska sheekeynaysid iyo si hargeysa aan dhaafin uu information ka hayo taas Waan waxay gartay.
keenaysaa inay informationka ay dadku la xidhan tahay taasna waan gartay Een, maxaa cabaasow wuxuu sheegay yaasiin inaanu wax badan u tarin aanu jirin mudnaan badan oo la siiyey laakiin waayo aragnimo uu soo helay inuu isagu ka faa'iidaystay dalkana ay fursado badan yaaleen maxaa ka indha tiray dhallinyarada intaas fursadaha aniga saaxiibkay waxaan ku raacsanahay in dalka uu fursado uu leeyahay in dadka dhalinyarada soomaalida ay maaragtay fursadihii dalkii ay ka indhala' yihiin waa sax taas laakiin waxaan rabaa ninkaas oo saaxiibka ku diidi macnaha qofka soomaaliga ah oo uu leeyahay qofka markuu dibadda ka yimaado oo baasboor haysto fiir waxaa ku adkeena aniga doodeeda ganacsatada soomaalida ah siyaasiyiinta soomaalida ah dadka diblomaasiyiinta soomaalida ah oo wax noqonaya dalkii iyo dibaddii fiiri tobanka nin ama labaatanka nin oo soomaaliya ganacsatada ah oo qarashka lacagta haysto waalana shaqaysto waxay haystaan baasboor ajnabi ah kan ugu dhow kan ugu yar wuxuu haystaa jibuutiaan kenyaan ah etoobiyaan ah uma qeyrada maaragtay iyo wixii kale oo lamid ah ka- kaana haysama wadamada westbank iyo iyo- iyo north america ma fahamti qofka soomaaliya ah marka ay- ay- ay- oo ninka raggooda eliidka ah oo siyaasiyiintooda ah oo ganacsatadooda ah ay baasbooro ajnabiya haystaan ninka ardayga ah oo aan waxba haysan ama ninka aan Soomaaliya jo- soomaaliya joogo aan wax weyn oo mustaqbal oo oo priority ku heli kara uusan haysan maxaa diidayo inuu intoo baxo hadduu wadamadaas tagana sharciga kusoo helo wadanka kusoo laabto oo noqdo nin muxtarim ah dadkiisa iyo bulshadiisa wixii soomaaliya waa musiibana haysato ma ahan inaa dhiirigelinayo inuu qofka soomaaliga baxo oo baasaboor soo qaato oo laakiin waa waa sabab jirto oo dalkii taalla Waan gartay. Waan ma ahan marka in la iska indha tiro oo qofka soomaaliga ah oo la dhaho wax wax weyn oo macnaha uu leeyahay ma ahan baasboorkaaga marka eliitkii dadkii iyo indhihii dadkii ay leeyihiin baasbooro ajnabi ah
guud ahaanba dhegaystayaal intaas waxaa naga eg xubinteennii dooda gaaban oo ay nagala qayb gelayeen maxamed cabaas sheekh oo ah arday ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar iyo yaasiin yuusuf cabdulaahi oo ah ganacsade ku sugan magaalada hargeysa tan iyo intaynu dood tan lamida ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaabneed halkaad kala socoteenna waa v o a kongareska maraykanka ayaa nasakhay oo hor istaagay diidmo uu madaxweyne obama ku diiday sharci ogolaanaya in qaraabada dadkii ku dhintay weeraradii kow iyo tobankii sebtembar ee labada kun iyo kowdii ay dacweyn karaan dowladda sacuudiga madaxweyne obama ayaa tala- tallaabada kongareeska ku tilmaamay mid horseedi doonta in maraykanka isna dalalka dibadda ay soo dacweyn karaan dhinaca kale arrintan ayaa sababtay in maanta uu hoosodhac uu ku yimaado lacagta riyaalka sacuudiga warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan labada aqal ee koongareska maraykanka ayaa markii ugu horreysay ishortaagay diidmada qayaxan ee vetoga ee uu adeegsaday madaxweyne obama senator jack shumer ayaa faahfaahin ka bixiyey sida ay wax u dhaceen I don't think that in an age where we have state sponsors of terrorism, I don't think that's what the Foreign Service Immunities Act ever intended. And so for the uma malayo inaannu joogno xilligii ay dowladuhu maalgelinayeen argagixisada mana u malayo inay sharciga xasaanadda ee arrimaha dibadda ay wax u dhimayso arrintan waana in arrintan la caddeeyo iyada oo loo danaynayo qoysaska ay dadku ka dhinteen iyada oo la maxkamadayn karo cid walba iyo dowlad walba oo ku lug lahayd weerarkii sebtembar koob iyo tobankeedii will be held accountable if they are sponsors of heinous acts like 9 11.
ilaa imika uma suurtogelin dadkii qaraabadoodu ay dhinteen ee doonayay inay maxkamadaha maraykanka ka dacweeyaan sacuudiga iyadoo aanay jirin sharci arrintaasi fasaxaya madaxweyne obama ayaa ka jawaabay go'aanka koongareska waxaana uu ku tilmaamay arrin khalad ah isagoo xusay in arrintani ay horseedi doonto in dalal kale oo caalamka ahi ay iyaguna dacweeyaan dowladda maraykanka lafteeda It's a dangerous precedent, and it's an example of why sometimes waa arrin khalad ah oo aan hore u dhicin waxaanay tusaale u tahay sababta mararka qaar loo sameeyo wax kugu adag sharcigan cusub oo marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaano jast ayaa oggolaanaya in maxkamad lala tiigsado dalalka maalgeliya falalka argagixiso ee laga fuliyo gudaha maraykanka inkastoo aanu sharcigani dal gooniya si toosa u magacaabaynin haddana waxaa si weyn loo aaminsan yahay inuu yahay dadaal la doonayo in sacuudiga lagu dacweeyo haddiiba ay dadkii fuliyey weerarada sebtembar koob iyo tobankeedii ay wax taageeraa ka heleen gudaha sacuudiga go-aanka koongareska maraykanka ayaa markuu soo baxay waxaa saaka hoosu dhac uu ku yimid sarifka riyaalka sacuudiga sidoo kale warbaahinta taageerta dowladda sacuudiga ayaa arrintan aanan soo dhoweynin iyaga oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo wiiqaysa xasiloonnida caalamka islamarkaana sida ay sheegeen u qiil samaynaysa argagixisada
aad ayuu umahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa xuseen bare aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi ku saabsaneyd dalkan maraykanka
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com islamarkaa aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa idaacaddeenna fiidnimo ee v o a washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen toddobaadkan waxaa inoo soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli oo london jooga waxaana la soo jeedinaya axmed cali sheekh oo washington jooga
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington aan ku bilaaba axmedow wargeyska the east african ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa qoray in ciidanka badda ee dalka jabaan oo kaashanaya bulshada caalamka ay kordhiyeen dagaalka lagu hayo burcadbadeedda soomaaliyeed si loo hubiyo amniga badeecada iyo maraakiibta isaga kala gooshaya badweynta indiya danjiraha jabaan u fadhiya dalka kenya toshitsugu usawa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaarisay ciidan fadhigoodu yahay dalka jabuuti si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqa burcadbadeedda soomaaliyeed ee dhibaatooyinka u geysan kara maraakiibta iyo shaqaalaha saaran wargeyska oo hadalkiisa sii wataha ayaa waxa uu yidhi safiirka waxa uu sheegay in la socodka dhaqdhaqaaqa badda uu sababay inay hoos u dhacaan weeraradii loo geysan jiray maraakiibta isticmaalaysa badweynta indiya hadafkeena ugu weyn ayaa ah in aan ilaalinno badda si maraakiibta iyo rakaabka saaranba ay nabadgeliyo ku maraan badweynta marka ay ku wajahan yihiin dekedaha ku yaala qaaradda afrika sidaas waxaa yidhi masar usaawa
danjiruhu waxaa kaloo uu rajo ka muujiyey in ganacsiga uu kor u kacayo haddii lasoo gebagabeeyo falalka burcadbadeednimada ah ee ka jira badweynta indiya danjiruhu waxaa kaloo uu sheegay in dowladda jabaan ay ka go'an tahay xoojinta xiriirka ay la leedahay ciidanka badda ee dalka kenya si badeecadaha ka gudbaya badweynta aysan ula kulmin amni darro danjiraha uu warbaahinta kula hadlay dekedda magaalada mombasa ayaa wargeysku waxa uu leeyahay inuu sheegay in labada dal ee jabaan iyo kenya ay ka go'an tahay in ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo horumarka kasokoo la dagaalanka burcadbadeedda waxaa danjiraha uu sheegay in jabaan ay qayb ka qaadato ciidanka nabad ilaalinta ee jooga qaaradda afrika si horumar dhanka amniga ah ay ugu tallaabsadaan dalal ay ka mid tahay suudaanta koonfureed axmedow wargeyska daily nation ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa isna warbixin ka qoray in soomaaliya ay dib uga dhacday xilligii loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka dadban wargeysku waxaa hadalkiisa uu ku bilaabay kooxda soomaaliya ee qaabilsan doorashooyinka ayaa ku guuldaraystay in xilliga dowladda wakhtigeedu dhammaanayay ay u istaagaan doorashada baarlamaanka waxaana guddigu ay sheegeen inay jiraan caqabado sabab u noqday in doorashadu ay u sii dib dhacdo soddonka bisha oktoobar maalinkii sabtida ahaa oo qorshuhu ahaa in dowlad goboleedyadu ay soo gudbiyaan aqalka sare ayaanay suuro gelin wargeysku waxa uu leeyahay in guddiyada heer gobol iyo kuwa heer federaal ee doorashada ay weli ka hadlayaan caqabadaha keenay in mar kale ee doorashada dib u dhacdo guddiga ayaa sheegay in dib looga dhacay kow iyo labaatanka sebteembar oo qorshuhu ahaa in lasoo gudbiyo liiska ergooyinka ka qaybgelaya doorashada dadban ee ka dhici doonta soomaaliya ayadoo qabaa'ilka qaarkoodna aysan doonaynin in haweenku ay ka mid noqdaan labada aqal ee baarlamanka ee dalka soomaaliya uu yeelanayo wargeysku waxa uu qoray in guddiga doorashooyinka dadban ay ku sheegeen dibudhaca sababa ay ka mid yihiin dhaqaale la'aan arrimo siyaasadeed iyo caqabado ka jira dhinaca amniga wargeysku waxaa kaloo uu ka hadlay in bulshada caalamka laga doonayo inay bixiso boqolkiiba lixdan qarashka ku baxaya doorashada halka soomaaliyana ay bixin doonto inta hartay iyadoo sidoo kalena lacago laga qaadi doono dadka musharaxiinta ah arrinta ugu weyn ayuu leeyahay wargeyska ee guddigu ay ka dhawaajiyeen ayaa ah amniga oo ka mid ah caqabadaha ku horgudban in doorashadu ay xilligeeda ku dhacdo maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay inay carqaladeyn doonaan doorashada waxaana arrintan ay muujin kartaa ergooyinka wax dooranaya inay ka fogaadaan goobaha ay codbixintu ka dhacayso wargeyska daily nation ayaa dhinaca kale waxaa warbixin uu ka qoray in laba ka tirsan ciidanka kenya oo lala'aa kadib markii lagu dilay weerar ay kooxda al-shabaab ku qaaday xarun booliis oo ku taala dalka kenya la ogaaday in meydadkoodii loola cararay dalka soomaaliya meydadka labada nin ayay kooxda al-shabaab ku soo bandhigeen degmada jilib oo hadda xarun u ah labada nin ayaa lagu kala magacaabaa job kibet iyo kibrotij ingeno wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo al-shabaab ay goobta weerarku uu ka dhacay ka qaateen rasaas lagu qiyaasay afar kun afar boqol iyo siddeetan iyo afar hub kala duwan iyo qalabka isgaarsiinta kadib weerarkaasi oo ka dhacay xero ku taala magaalada gaarisa sida laga soo xigtay booliiska kenya toddobaadkii aynu soo dhaafnay ayaa afhayeen u hadlay booliiska oo lagu magacaabo george kinoti waxa uu sheegay in konton ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo laba gawaari ah ku socda ay weerarkaasi geysteen hase yeeshee ay la kulmeen iska caabin xoog badan oo uga timid ciidanka booliska kenya ee ku sugnaa goobta la weeraray maleeshiyada weerarka soo qaaday waxaannu u celinay dib kadib ayay haddana mar kale weerar soo qaadeen iyagoo aad u tiro badan waxa ay saddex bam ku dhufteen xarun booliis waxaana ay burbur u geysteen qaar ka mida teendhooyinka ciidanku ay degaan sidaasi waxaa yidhi master kinoti waxaa kaloo iyana jira ciidamo dhaawac uu soo gaaray oo lagu daweynayo magaalada nairobi intaas ayaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan istuudiyaha v o a magaalada washington iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha v o a magaalada london inta aynu barnaamijkan mar kale ku kulmi doono khamiista soo socota hadduu ee barraali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag aad ba umahadsan yihiin ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheikh oo inula socodsiinayay wargeysyada caalamka iyo waxyaabihii ay qoreen qaybo ka mida halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o a washington bal farsamo yaqaanka ayaynu nuurow ka codsan doonaa inuu dhinacii heesaha mid ka mida inoo soo qabto
inkastoon sadhowgiisa dooq isanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkaymahungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga sodaala ku sagootiyaya ilmadaasu sumayso kusagootiya
inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa aragga ku sugmo inuu caashiq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaada iyo muuqa aragga ku sugmo nafta waan sasabaa sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabala ku wada sidii oy sabitaan sabala ku wada badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkan ka socdaala usagootiya badadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkan ka socdaala usagootiya
subaxeeda cadreed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho subaxeeda cadreed sagal waagu ku qaytay saymihiisa adaa sansankiisa laho sareday noqolayd subax nool bahdaa samiskaagan macaan indha saari lahaa samiskaagan macaan indha saari lahaa baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaalaan kusagootiya baadadkiisidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaalaan kusagootiya
badi socod kalgacayl labadii suntadee intaay ka simaan dhigalbowlu sayrsho badi socod kalgacayl labadii suntadee intaay ka simaan dhigalbowlu sayrsho wadagiisa siiya inanay isbaseegin sakanaa laga qaado satirii la baryaay sakanaa laga qaado satirii la baryaay codkaasi macaan ee fanaaniinta xamda queen iyo nicmaan hilaac ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna fiidnimo oo ay halkan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre ciidle nuur inta aan ku kulmi doono idaacaddeenna xigto waxaan idinku dhaafeynaa sidaa iyo nabadgelyo